halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a dhegeystayaal kusoo dhawaada markaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha casho ibraahim aadan iyo ibraahim xasan daandurey ayaa inala socodsiinaya kusoo dhawaada barnaamijkeena xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha ibraahino toddobaadkan dhambaalka ugu horeeya oo ah dhambaal aad u gaaban oo si qurux badanna loo soo qoray wuxuu naga soo gaaray cabdiraxmaan maxamed yaasiin iyo sidoo kale nasra maxamuud yaasiin iyo xasan maxamuud yaasiin iyo xuseen maxamuud yaasiin iyo deeq cabdulaahi yaasiin iyo dhammaan reer maxamuud yaasiin oo kala jooga washington erea baa la yidhi hargeysa iyo nairobi waxay hambalyo u dirayaan walaasheen bay yidhaahdeen nimco cabdi yaasiin iyo khadar jirde daahir oo meherkoodu ka dhacay bisha aan ku jirno maarso ee sanadka laba kun iyo labaatanka lixdeedii magaalada hargeysa ducada waa sacuudi daandure baa layidhi waa tahay arooskaasi ka dhacay magaalada hargeysa ee dhacay bishan maaj ibraahimo maxaa ku ducaynaysaa waxaan leenahay allah ka dhigo arooskii lagala kulmo bashoshi barwaaqo ee banaahiyada kala siiyo owlaad kheyr qabta ibraahinow adaa hadalka ku watee horta meherka iyo arooska maxaa farqiga u dhexeeya mararka qaar isaga kay dhex qaldabaan meherkii arooska waa uun isla arooskii laakiin arooska waa in la caweeyaa hil badan iyo beriis la cunaa waa lasii shaandhashaandheynaya waa la dhadheereysanaya maadaama maalmo qurux badan ay yihiin waa tahay meherkoodii baa ka dhacay magaalada hargeysa marka aroos baanu u rajaynaynaa waara ubad khayr qabana lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano waa tahay waxaa dhambaalkan u nooga yimid fahmo xamdi iyo goobe iyo waxay yidhahdeen cadaawe jimcaale maxamed iyo caruurtiisa sadaam cadaawe jimcaale iyo anfac cadaawe jimcaale iyo sagal cadaawe jimcaale iyo cabdiwahaab cadaawe jimcaale iyo cabdirasaaq cadaawe jimcaale iyo dheeman cadaawe jimcaale iyo fatxo cadaawe jimcaale iyo meegaag cadaawe jimcaale maxamed xasan cusuble iyo maxamed faarax qoobey iyo ciise cali qoobey iyo ugu dambaysta hooyo faadumo maxamed cabdulle dhammaan dadkaasi waxay kala joogaan soomaaliya ethoobiya uganda iyo jibuuti waxayna tahniyad jecel yihiin inay gaarsiiyaan ciire jimcaale maxamed iyo nuure maxamed shamuuq oo waxay yidhaahdeen wiil ugu dhashay muqdisho ducaduna waa xaggeena wiilkaasi allah ka dhigi kiisoo weynaada oo waalidkii dadkiisa iyo darkiisa waxtara anigana aamin ayaan u raacinayaa heesta ugu horreysa barnaamijka inta aadan soo qaban dhambaalkan quruxda badan aan ka gaarsiiyo waxaa lagu soo bilaabay assalaamu calaykum dhammaan bahda v o a baa layidhi waxaa tahaniyad aroos oo farxad badan inay ku dheehan tahay diraya baa layidhi hee dhammaan reer mustaf caalim oo kale ah aabe mustaf caalim muuse hoyo lu'ulu baa layidhi mis waa luulu waa lu'ulu sayid axmed iyo liibaan mustaf caalim iyo zakariya mustaf caalim yuusuf maxamed xaamud waxauu ku magac dheeryahay awxaamud iyo nimco amiin axmed iyo xakiimo mustaf caalim waxay ku magac dheer tahay xilkas axmed mustaf caalim iyo fartuun mustaf caalim iyo leylo mustaf caalim waxay ku magac dheer tahay ladan iyo faadumo mustaf caalim dhammaan reer mustaf caalim oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay tahniyad aroos oo farxad le u dirayaan haaruun cabdulqaadir cabdisalaan iyo marwadiisa qaaliga baa la yidhi yaasmiin mustaf caalim oo arooskoodu ka dhacay magaalada afgoy ee gobolka shabeellada hoose taariikhdu markay ahayd toddobada bishan aanu ku jirno maaj ee sanadka laba kun iyo labaatan waxa ay leeyihiin arooskaasi waxaanu u rajaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii loo aayo owlaad baariya oo khayr qabtana lagu kala helo aamiin heesta ugu horreysa amarkaa sidaa wax yidhi ay walow aad ambatooda cidla dhex marayso oo hees bay ku bannaantay ibraahimhees waad quruxe waxaa ku luuqaynaya fanaanka amarkaa xasan deriye baarax
aanan ogoleen inaad meel kale aaso walow aad wanage aad ku weynti agtayda inad meel kale aado amarkaa sidaa wax yidhee ilwaad quruxay amarkaa sidaa wax yidhee ilwaad quruxay amarkaa amarkaa wax yidhe waad quruxday amarka amarka amarka sidaa wax yidhe waad quruxday ولو هذا أنبتون أعلى الأحمر islahayn wadka aargudan maanta walow aad ambatood ay cidlaa dhex marayso anna aanan islahayn wadka aargudan maanta amarkaa sidaa wax yidhe ilwaad quruxay amarkaa sidaa wax yidhe ilwaad quruxay amarkaa amarkaa amarkaa sidaa wax yidhe ilwaad quruxay ay amarkaa amarkaa amarkaa sidaa wax yidhe waad quruxday walow aad yeryaysood nacabkay kordayso anna aan aan fariiroon amankaabsanay haatan walow aad yeryaysood nacabkay ku ordayso anna aan aan fariiroon amankaabsanay haatan amarkaa sidaa wax yidhe ilwaad quruxay amarkaa sidaa wax yidhe ilwaad quruxay amarkaa amarkaa amarkaa sidaa wax yidhe waad quruxay hoy amarkaa amarkaa amarkaa sidaa wax yidhe waad quruxday
amarkaas sidaa waxayidhi codkii xasan diiriye ayaan intaas kaga gudbaynaa xaggii dhambaalada caashahay waxaa soo qabanaya dhambaalkan waxaa ciwaan looga soo dhigay meher waxaa dadka diraya ka mida uu uguna horeeya doctor daahir jaamac muuse daljir buu ku magac dheer yahay maxamuud daahir maxamed cabdinaasir aadan yuusuf jinac buu ku magac dheer yahay maxamed maxamuud cabdulle indhabuur iyo cabdirasaaq cumar cabdulaahi iyo xaaskiisa hibe mawliid aw cabdi cabdiraxmaan yuusuf axmed cabdiyare mawliid cabdi maxamuud iyo siciid maxamed daahir wuxuu ku magac dheer yahay siciid bari iyo maxamed cismaan diiriye wuxuu ku magac dheer yahay gabalaax iyo axmed jibriil cabdi ciro maxamed cabdulqaadir maxamed bare iyo maxamed dayib ah, xaaji cumar xa baa lasoo qoray markaa maxasan baa laakiin inta badan xaajigaa loo soo qaataa xaada siday la tahay dayib xaaji cumar ah, wuxuu ku magac dheer yahay xeero iyo asxaab kaloo fara badan waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan saaxiibkood waa cabdixamiid sheekh daahir aadan iyo xamdah maxamed ismaaciil oo laba iyo tobankii bishan aan ku jirno maaj sanadkan laba kun iyo labaatan meherkoodu ka dhacay magaalada hargeysa fiiro gaara baa la yidhi ducada waa xaggiina insha allah waa tahay waxaad ku ducaynaysaa ibraahim meherkaasi ka qabsoomay magaalada hargeysa ee la yidhi weliba ducada ha iloobina waa xaggiina waxaa idiin horseedo aroos aad ku faraxdaan ee bano idin kala siiyo owlaad kheyr qabta aamiin dhammaalkana caashi wuxuu nooga yimid farxiyo foodey abuukar foodey doctor cusmaan foodey aabe foodey xasan foodey cusmaan xuseen maxamuud tarak ku magaca dheer iyo maxamed mawliid maxamed maxamed bilow cumar iyo ayaan cumar cabdulle iyo jihaan maxamed xasan fartuun yuusuf fiiqow iyo maxamed muudey ibraahim iyo ibraahim cali nagruma iyo muumina moxamed hilowle iyo moxamed cali xuseen iyo waxay yidhaahdeen xanafi xaasey iyo hibaaq cali beebe iyo dhammaan waxay yidhaahdeen reer xaaji cumar carabe iyo asxaabta waxaana ay taani jecel yihiin inay gaarsiiyaan caaqil maxamuud foodey iyo sagal sheekh moxamed oo ku aqalgalay degmada jeellaqsi ee gobolka hiiraan waxaana ay leeyihiin ducadu waa xaggeena aqalgalkaas allah ka dhigo kii aad waaydan oo aad kala kulantaan bashbashii barwaaqo ee banow idinkalisi owlaad kheyr qabta anigana aaminayaan raacinaya dhambaalkana waxaa dadka diraya ugu horeeya doctor daahir jaamac muuse daljir mar dhoweyd baan akhriya dhambaalkan haddana mar kaluu soo noqdo waa tahay balwan wado farxaan maxamed madar laakiin dadkaa kala duwan laakiin doctor jaamac wuu u horeeyaa labada dhambaalba waxaa sidoo kale ku jira bokar xuseen mayrane waxa uu ku magac dheer yahay nin alla iyo axmed cali jibriil ceerigaabuu ku magac dheer yahay maxamed dayib xaaji cumar xeero iyo maxamed cabdulqaadir maxamed bare axmed jibriil cabdi ciro barkhad axmed cawaale iyo maxamed mawliid aw cabdi iyo hibe mawliid aw cabdi iyo sheygeeda cabdirasaaq cumar cabdulaahi iyo caruurtooda faadimo mawliid aw cabdi iyo caruurteeda iyo nimco mawliid aw cabdi iyo caruurteeda iyo eedo magool maxamed suldaan fuusiye cabdulaahi cali sheekh maxamed iyo adeero baa la yidhi axmed ciise iyo caruurtiisa dhammaantood waa adeero kale baa ku jira subeer nuux iyo caruurtiisa daa-uud nuux iyo caruurtiisa iyo maxamed jaamac nuur xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo axmed jaamac nuur waxauu ku magac dheer yahay axo iyo xamse jaamac nuur waa xaso iyo dhammaan dhallinyarada iyo aqoon-yahanka xaafadda jigjiga yar ee magaalada hargeysa waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan arooska waxay kale yihiin si gaara baa loo soo qoray far waaweyn oo indhahu aanay ka qarsoomin baa lagu soo qoray waa maxamed cilmi mawliid iyo xamdah maxamuud dool oo arooskoodu ka qabsoomay magaalada hargeysa waxay leeyihiin fiiro gaar ah mar kale ducada waa xaggiina waa tahay arooskaasi magaalada hargeysa ka dhacay ibraahinow ee dhex maray maxamed cilmi mawliid iyo xamdah maxamuud dool maxaad ugu ducaynaysaa arooskiina aamiin ayaan leenahay waa tahay heesta kale Ay, ma dhinacaaga mase dhinacayga horta noo soo qaba heesta kale caasho waa tahay dulmiga caashaqa ka da codkii axmed gacayte yuusuf danaysa aanun lahay matalaana beedaha dadkiisa u hehelano shishood lagu dahiiriye danaysa aanun lahay matalaana beedaha dadkiisa u hehelano shishood lagu dayiriye bal sheeg dembiga wax qaba ibu raac shakada dadko halkaadiga daydaydiyo halkan haye bixiye halkan degi kalaa dulkeene bal sheeg dembiga wax qaba igu raac shakada dadko halkaadiga daydaydiyo halkan hedhe hedhe halkan degi kalaa dulkee ilaah baa deeq baxshe dulmiga cashaqa ka daa doorashada cashaqa ka daa Yeah. إله باتق بحشي أميقا عشقا كدا يقشدا عشقا كدا anuun duuda iyo deeq dagaaliga badinahay dareenkayga hadugtu jacayl balla duhoodaya anuun duuda iyo deeq dagaalayga badinahay dareenkayga hadugtu jacayl balla duhoodaya jannoy halis daaqayo dabkaana adahaa shidaye halkaadiga daydaydiyo halkan haye haye halkan dhigi kalaa durkee jacayl balla duhoodaya jannoy halisi daaqayo dabkaana adahaa shidaye halkaadiga daydaydiyo halkan hedhe hedhe halkan degi kalaa durkee ilaah baa deeq baxshe dulmiga cashaqa ka daa igashada cashaqa ka daa ilaah baa deeq baxshe dulmiga cashaqa ka daa doorashada cashaqa ka daa waa tahay dhabaalkana waxa uu cashan uga yimid sadiiq aadan xidig iyo nimcaan jaamac iyo cawil shoolad iyo liibaan maxamed shirwac iyo xasan xuseen xasan iyo waxay yidhaahdeen sayid cumar rooble cali iyo cabdulaahi jaamac guugle iyo maxamed shaafi iyo shaafici ciid iyo mahad hubeeye iyo qatar good gardaasi iyo waxay yidhaahdeen xasan seexiye iyo xamde muuse saalax iyo xamde maxamed faarax iyo caasho ayaan la cartan deeqo ladan falastiin khaliif yuusuf falastiin axmed daahir sawdo maxamed aamino ifraax cabdi xayaad cusmaan xuseen iyo hani soomaaliya dhammaan asxaabta waxayna jecel yihiin iyagoo kala jooga deegaanada soomaaliya iyo dunida daafiyada inay hambali gaarsiiyaan arwaax xaashi iyo sumayo cabdulaahi oo arooskooda uu ka qabsoomay guruceel oo ay leeyihiin waan idiin ducaynaynaa arooskiina bashbashi barwaaq inaad kala kulantaan aamin ayaan leenahay anigana aaminayaan raacinaya dhambaalkan gaaban aan anigana aqriyo kadib ibraahim oo heesta saddexaad baan barnaamijka dhegeystayaasha dhegahooda kusii dayn doonaa asalaamu calaykum v o ayaa lagu soo bilaabay dhambaalkani dadka dirayana waxaa ugu horeysa hooyo xaawo bare xuseen manuur ayaa ku jira maxamed manuurna wuu ku jiraa Xa- waa haajira manuur iyo xaawo manuur iyo bashaare manuur iyo faadimo cabdulaahi maxamed iyo leylo kulow iyo caaisha aadan manuur iyo aadan kuulow iyo muna macalin dhammaan dadkani waxay taani dhalasho u dirayaan boqorka iyo boqoradda baa la yidhi madiine cabdiraxmaan iyo xasan manuur oo ay gabadh igu dhalatay daarusalaam oo ka tirsan degmada saakow gabadhaasi waxaa loo bixiyey samiira xasan manuur ducada waa xaggiina baa layidhi waa tahay samiira xasan manuur anaa u duceynaya ibraahin aan kugu sii duweyn maayabe oo ku dhalatay degmada saakow waxaan leeyahay soo weyno uu allaha kaa dhigo tii soo barbaarta dalkeeda dadkeeda waalidkeeda iyo diinteedaba wax wanaagsan u tarta aamiin waxaan idiin soo qabanaynaa codkii farxiyo fiska iyo heesta xardhow
waa tahay codka macaan ee farxiifiska iyo heesta xaq dhowr ayaan intaasi ku dhaafaynaa ibraahino dhambaalka ugu dambeeya dhinaca iga dhegaystayaasha soo dirsada haddaan u aqhriyo hambalyo dhalasho ayaa ciwaan looga soo dhigay ugu horreyna waxaa la yidhi waxaan salaamaynaa baxda v o a gaar ahaan waa la yidhi daadihiyaasha barnaamijka caashacuud iyo ibraahim daandure waa tahay waan idinka guddoonay mid la midana hawdaan idiin soo marinaynaa marka xiga bay yidhahdeen annaga oo kale ah asxaab badan hambalyadan dhalasho waxaa diraya bay yidhaahdeen oo ugu horreeya bahda waxbarashada degmada buulo burde ee bartamaha gobolka hiiraan iyo macalimiinta iyo maamulka dugsiga sare ee waxaa la yidhi debley dadka dirayan waxaa ugu horreeya sheekh cilmi daahir maxamed wuxuu ku magac dheer yahay cilmi shiine iyo ustaad cabdinaasir xaaji cabdulqaadir islow geese iyo ustaad axmed sheekh cabdi aadan iyo doctor yaasiin cumar carabey ustaad siciid cumar carabey ustaad bile xasan cadde waxa uu ku magac dheeryahay baariyow iyo cabdulaahi sheekh cali ustaad jibriil xaaji cabdulqaadir islow geesey iyo jamiilo caliyow jiis iyo ustaad mahad cabdixakiin maxamuud ustaad khadar shaafici iyo sharma arke maxamed ismaaciil sharma boy baa la yidhi iyo nabadoon ibraahim cabdi jeelle waa nabadoon buuqaay baa la yidhi iyo nabadoon cabdi shiraar xuseen cabdi iyo reer cabdi cabdulle iyo reer cumarey baa la yidhi caanood waxaa iyagoo isku duubanaya hambalyo kaliya laaba u diraya baa la yidhi ustaad maxamed cumarey caanood iyo marwadiisa raxmo cabdi cabdulle oo wiil ugu dhashay degmada buulo burde ee bartamaha gobolka hiiraan waxaa loo bixiyey baa la yidhi cumar maxamed cumar soo barbar bay leeyihiin oo noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa wax u tara anigana waxaan u raacinayaa aamiin heesta ugu dambaysa aan dhegeystayaashan u soo qabanayno waa dardaaran iyo codkii muuse ismaaciil qalinle iyada ayaanan dabcan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan waxaa wadajirid kugu soo jeedinayay ibraahim xasan daandurey iyo caashe ibraahim aadan caashucuud intaan mar kale kulmayno haddii aleyd waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabad
ubaxoo dilaacay dawadii nafteeday haweentan ka doortay sida dayaxanuuray habendhadhan hilaaci waa qalki daruurtay ubaxoo dilaacay dawadii nafteeday haweentan ka doortay sida dayaxanuuray habendhadan hilaaci waa qalki daruurtay darmantaa jeclaay hedha waan ku diraya degmadaan ku gaarhsiin waa lagu dabaaldeegi durbana lagu tumiye darmantaa jeclaay hedha waan ku diraya degmadaan ku gaarhsiin waa lagu dabaaldeegi durbana lagu tumiye waxa iga dardaarana ducaduuma noqotee toobiya dariiqanu qoraxduna dallaalimo dadku aabbaha iyo deeqay hooyada noqoye waxa iga dardaarana ducaduuma noqotee toobiya dariiqanu qoraxduna dallaalimo dadku aabbaha iyo deeqay hooyada noqoye hadaganay hoydaadoy maahun gowdooda cali hadagani hoydaadoy amahungowdooda caadi ku dagaali maayaan kula doodi maayaan kuna dayrin maayaan gel waa ku daraara adhigu waa ka daran yahay caanaha durduuro ku dagaali maayaan kula doodi maayaan kuna dayrin maayaan gel waa ku daraara adhigu waa ka daran yahay caanaha durduuro dhexda baalan doonta dabad baa lagu lisii doqonyaan lagugu odhan dudmayaan laga garan awrka dabarka la ogo dhexda baalan doonta dabad baa lagu lisii doqonyaan lagugu odhan dudmayaan laga garan awrka dabarka la ogo waxa iga dardaarana ducaduma noqote toobiya taariiqanu qoraxduna dallaalimo dadku aabbahaa iyo deeqay hooyada noqoy waxa iga dardaarana ducaduma noqote toobiya taariiqanu qoraxduna dallaalimo dadku aabbahaa iyo deeqay hooyada noqoy hadagani hoydaadoy amahungowdooda caadi hadagani hoydaadoy mahungowdooda caadi degalada dushoodiyo degmadaadu yara bixi duldadaad mar soomari dhulka daawan doonta danta lagama boode waxaa jira dilaaliyo degelada dushoodiyo duuladkaadu yaraa bixi duudadaad marsoo mariye dhulka daawan doonta runta lagama boode waxaa jira dilaaliyo kuwa diraadiraalo dabku soo yidhaahe waa inaadka durugta cayan laysku keendirin nacabyona kala dirin barnaamijka hambalyada iyo heesaha ayaad dhegaysanayseen caasho ibraahim aadan iyo ibraahim xasan daaduri ayaana la socodsiinayay